Savage love. If I woke up without you, I don't know what I would do.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee famida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah shirkada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka ay washingtonna saacaddu tahay shantii iyo barkii subaxnimo waxaanad kula socotaan barnaamijkii dhalinyarada maanta
dhalinyaro dadaal ugu jirta sidii ay xaafadda soomaalida ku badan tahay isliya magaalada nairobi uga go'i lahayd degmada kamakunji islamaraahaantaasina u noqon lahayd deegaan iskiisa u taagan janska islii inay xaafad gooni u go'do noqoto oo mashruucii aan wadnay sanad ka hor aan guddiga doorashooyinka u gudbinay e, inuu guulaysto waxay ka micno tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal fursad baa noo bannaan maadaama degmooyinka jirana ay toddobiyo toban yihiin kuwa lasoo kordhin rabana lix iyo toban yihiin ilaa iyo boqol iyo konton arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda horn international ee magaalada boorama ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobaya ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab labadan qof ayaa lagu kala magacaabaa cabdulaahi cusmaan maxamed iyo maalim ayman war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabdulaahi cusmaan oo sidoo kalena loo yaqaano injineer ismaaciil uu yahay khabiir kooxda u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa isagoo oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee al-kataa'ib waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka shabaabka ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobayo lagu daray ee macalim ayman ayaa waxa uu madax ka yahay koox lagu magacaabo jeish ayman oo u qaabilsan ururka al-shabaab in ay fuliyaan weerarada soomaaliya iyo kenya isagoo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii januari ee sanadka ka lala beegsaday xerada kamsimba ee dalka kenya halkaasoo lagu dilay askari maraykan ah iyo laba qandaraas leh oo maraykan ah
dhalinyarada soomaaliyeed ee siyaasadda daneeye ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa bilaabay qorshe ay ku doonayaan inay xaafadda islii laga gooyo degmada kamakunji islamar ahaantaasina ay sheegeen inay hadda ay dhib ku qabaan sharciga cusub ee lagu wado in laga hirgeliyo dalka kenya ayaa dhigaya in xaafad kasta ama gobol kasta uu xaq u yeelan doono inuu si madax bannaan u istaago warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo tirada codbixiyayaasha ku nool degmada kaamakunji ee ay ka tirsan tahay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi waxaa la sheegaa in soomaalida ku nool xaafadda islii ay aad uga codadyar yihiin bulshada kale ee ku nool degmadaasi taasoo inta badan keeni karta in xildhibaanka laga soo dooranayo degmadaasi uu noqdo mid aanan soomaali ahayn qaar ka mid a dhallinyarada siyaasiyiinta soomaalida ee xaafadda islii oo arrintaasi ka duulaya ayaana maalmahan magaalada nairobi ka bilaabay olole ay ku doonayaan in xaafadda islii ay uga soo gooyaan degmada kaamukunji inteeda kale iyagoo sidoo kale wada qorshe ay ku doonayaan sidii xaafadda islii keligeed ay u noqon lahayd degmo madax bannaan oo ay soomaalidu leeyihiin cabdicasiis xasan maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada ololahan xaafadda islii ka wada islamarkaana la xiriiray guddiga doorashooyinka dalka kenya ee loo soo gaabiyo i e b c ayaa barnaamijka u sharaxaya qorshaha ay wadaan waxay soo kordhiyeen oo war lagu farxa ah soomaalidana runtii eh, good news u ah in toddobaatan degmo oo hor leh lagu soo kordhin doono wadanka baarlamaanka cusubna ay ka qaybgeli doonaan toddobaatan xildhibaan oo ziyaado ah toddobaatankaas lix iyo toban degmo ka mid ah waxaa la siiyey nairobi nairobina hadda saan ognahay toddobiyo toban degmay ka kooban tahay oo kamakunji ay ka mid tahay haddii lix iyo toban ziyaada ee la siiyey waxay ka micno tahay janiska islii inay xaafad gooni u go'do noqoto oo mashruucii aan wadnay sanad ka hor aan guddiga doorashooyinka u gudbinay e, inuu guulaysto waxay ka micno tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal fursad baa noo bannaan maadaama degmooyinka jirana ay toddobiyo toban yihiin kuwa lasoo kordhin rabana lix iyo toban yihiin taasoo ka dhigan ugu yaraan degmo kasta in laba loo qaybin doono anagana warkaas farxaday noo tahay howshanadina waaba kusii waa kusii dhiiranayna insha allah haddana ololihii waa noo bilow dad badan baana nagu soo xirmay oo arday aqoon-yahano ganacsato isugu jiro maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socdana insha allahu dadka wax ay ku farxaan dhagahooda waa maqashin doonaan marka dhalinyarada keliya miyaa wada ololahan mise rag kale oo ganacsatada iyo siyaasiyiinta qeybe ka yihiin siyaasiyiin dhowr ahaan hawshaan la socodsiinay oo runtii uu ka mid yahay senatarka laga soo doorto wajeer mudane cabdulaahi karbeeta oo aad u soo dhoweeyey mar aan teleefon ku wada hadalnay aniga iyo tiimkayga aad buu usoo dhoweeyey mudane aadan kaynaan asaga naftarkiisa wadahadal baa noo socdo ganacsatada islii weli umaana gudbin sababtoo ah hawsha weli dhanka dhallinyarada kasoo karaysaa hogaankana waxaa haya dhallinyaro hadda isbedelkana dhallinyarada dhankoodu ka socdaa suuqa ganacsiga soomaalida islii ee magaalada nairobi oo ka mid ah meesha saddexaad ee ay dowladda kenya ka hesho canshuurta dalkeeda ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ugu liita dhanka helitaanka adeegyada ay bulshada xaafadda islii ay dowladda kenya uga baahan yihiin qorshaha ay hadda soomaalida islii ay wadaan ayaana ka mid ah mid ay soomaalidu muddo badan kusoo taamaysay sida uu sharaxayo cabdifataax cumar maxamed oo ka mid ah dhallinyarada xaafadda islii waa meesha keliya oo street lightka ama bahalka samaan faraha ugu horeeya hadda loo dhisay haddana ayna traffic control jirin ee dhaqaalo badanna ka soo xarooda marka caqliga saliimka ah ayaana wuxuuna ku siinaynin inaad canshuurna celisid aadan adeegna dib u helin marka waxaan damacnay inaan fursad uga faa'iidaysanno si dadku ay adeeg u helaan in islii la jaro si mas-uuliyadda ay u koobnaato cidda lagala xisaabtamaya haddii islii degmo noqoto oo m b usoo galo m bga mas-uuliyadda lagala xisaabtamo u leeyahay haddoo kale way baahsan tahay meelo badan ilaa kikombaba ku jiro kamkunjida horaa ku jirto ma garanaysaa ayada isliidii baa ka mid ah marka mas-uuliyadda hadda way baahsan tahay haddii la koobo isla xisaabtanka yaa adkaanayo midda koowaad midda labaad soomaalidu waxay wax kusoo noqoshadeeda yaa badanayso oo hadda dhaqaalahan laga aruurinayo iska tagayoon soo noqonaynin midda saddexaad soomaalidu waa dad handeg mar walba doorashada lagu sameeyo oo tii hadda lasoo dhaafoo kale kursiga ninbaa xoog ku qaadanayay waa laga soo celiyay xisbi baa ka soo celiyay maogiya tabar aan uga soo ceshana maan lahayn xisbiga madaxweynaha watay baa ka soo celiyey oo nin waxa uu ahaa xagga xataa qabiilka madaxweynaha isku qabiilka yihiin marka dhaqaalahan ah lagaa qaato codkan ah lagugu handado waxay u eg tahay qayb laftirkeeda gumaysiga u eg marka in ay madax banaanaadaan hadday go-aan inay madax banaanaan baa u suuragalayso oo ayagu gudahooda ay ku tartamaanoo ikhtiyaar ay u yeeshaan inay hadba qofki ay doonaan ay keensadaan haddaba haddii uu hirgalo qorshahan ay wadaan dhallinyarada siyaasiyiinta soomaalida ee xaafadda islii inay ku noqoto degmo madax bannaan maxaa faa'iide ah oo ay soomaalida dalka kenya u leedahay xaafadan marka haddii degmo gooni laga dhigo waxaan aad iyo aad ugu kalsoonnahay soomaalida codkooda tahriimin jiray horta inuu codkooda hari doono oo xaafadan ay ka codayn doonaan haddii degmo gooni aad helaysaan ay ogaadaanna ay ku dhiiradaan ayna runtii niyadda ku dhistaan xaafadooda inay difaacdaan muxuu ahaa xaafadda bilicdeeda oo sii kordhayso wasakhdii oo aad u fara badan haddii xaafadan gooni baa loo soo goynaya la yidhaahdo xildhibaanka soo geli doona waxaa lagula xisaabtami doonaa waxa uu islii u qabto lagulama xisaabtami doona wuxuu kamkunji u qabto siyaasiyiinta soomaalida ee dalka kenya ayaa ku kala aragti duwan sharciga cusub ee b b i ee ay dowladda kenya ku doonayso inay wax uga bedesho sharcigii hore ee nidaamka doorashooyinka iyo arrimaha saami qaybsiga dhaqaalaha waddanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaanu jallacina ku soo dhowaada heestan
arday gaarisa boqoliyo konton arday oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa ka qalinjabiyey jaamacadda hor international ee magaalada boorama warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good arday dhallinyaro ah oo iskugu jirta wiilal iyo gabdho tiradooduna ay gaadhayso boqoliyo konton dhallinyar ah ayaa ka qalinjabiyey jaamacadda hoon international ee magaalada boorima kuwaasi oo ahaa difcaddii afraad ee ka qalinjabisaa afar kulliyadood oo jaamacaddaasi ka mid ah madaxa jaamacaddan bahja cumar ayaa xafladdaasi ka sheegtay muddada ay jaamacaddani jirtay waxyaabaha ay u qabatay dhallinyarada wax ka baranaysa jaamacaddan jaamacaddu muddada ay jirto waxyaalo fara badan bay qabatay Eh, waxaan anugu jaamacadaha kale kaga duwannahay brogram la ydhahdo t t brogram oo aan ku fulino dhammaanba eh, outreachka iyo iyo gobolka gudihiisaba jaamacadda keliya t t brogram bixisana annagu waanu nahay programkaasi markaa dhowr waxbuu iskugu jiraa Eh, waxaanu iska kaashanaa iminka alxamdulilah oo wakhtigii hore nagu adkayd in dhakhaatiir ay u baahato waxaa xabaddaa noo fasilitayt gareeya cisbitaalka geeska afrika oo ah home teaching hospital meesha keliya ardaydu ay leeyihiin maanta si khaas ay u leeyihiin mid ka mida dhallinyarada qalinjabinaysay ayaa sheegtay in muddada ay waxbaranaysay ay dhanka kalena ka shaqaynaysay taasina ay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay la timid iyada iyo macallimiinta wax ku barayay jaamacaddan annaga oo shaqadayada haynaa iyaan waxbarananay markaa wakhtiyo baanu shaqadayadana ku qabanno aanu waxbarashadana ku gudanno wayna siiyeen abaal baananu ku qabnaa weligoodna ma ilaawi karo
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama sulaymaan xasan xaddi ayaa dhallinyaradan kula dardaarmay inay aqoonta ay barteen uga faa'iideeyaan bulshadooda iyo waddanka islamarkaasina ay shaqo ku abuurtaan ilaahay aqoonta aad barteen horta ha idinka faa'iideeyo waalidiintii idinku soo tabcayna ilaahay ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo waxaanan leeahay qalinjabinta la sheegayaa ma dhammaato kolbay stage bay maraysaa kolbay stage bay maraysaa markaa tani waa tii ugu horraysay baan leeahay haddunbaabaad madaxa la gasheen hays odhanina waa dhammaysteen sidoo kale agaasimaha tacliinta sare ee somalilan axmed muuse muruud ayaa isaguna tilmaamay in sanadkani yahay sanadkii u badnaa ay ardaydu ka qalinjabiyaan jaamacadaha dalka
waxa farxad noo ah maanta inaannu aragno anigoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan boqol iyo dhowr iyo toban arday oo ku soo biirtay aqoon-yahanka cusub ee dalka waa mahad ilaahay weeye dalku waxa weeyaan sanadkan maanta waxa qalin jabiyey arday aad u badan xafladda ardaydan ka qalinjabinaysa jaamacadda hoon international ayaa waxaa hambaliyeeyey dhallinyaradii qalinjabinaysay lana dardaarmay wasiirka xidhiidhka golayaasha ee somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici oo isaguna guddoonsiiyey shahaadooyinka waa wax lagu farxo in stagkan aad maanta soo gaadhaan jaamacaddu wakhtigii la bilaabayay waynu garanaynaa madaxweyne ku-xigeenku iyo mas-uuliyiinta jaamacaddu runtii howl badan bay ka galeen inay maanta halkan arkaan halkan ay gaadhayna waa wax lagu farxo waxaan si gaara iyagana u salaamayaa madaxda jaamacadda oo runtii mudan in la ammaano boqol iyo jajarkan arday ah ee maanta qalijebisay oo maalintii farxaddiinnaana waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ilahi waxaan idinka rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaya maanta waxaad ku soo biirteen aqoon-yahankii somalilan haddaad tihiin weliba halkii ugu mudnaydoo caafimaadku waa halka biniaadam waxaad u shaqaynaysaan waa bini aadam waxaa laydinka baahan yahay inaad xil iyo mas-uuliyad saartaan waxaa laydinka baahan yahay dad aqoon-yahanku waa inuu aqoontii aad barateen wax badan kaga badashaan bulshadiinna waa inaad noqotaan kuwo naftooda iyo waalidkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaca dhallinyaradan ka qalinjabinaysa jaamacadaha somalilan ayaa sanadba sanadka ka dambeeya soo badanaya waxaanay ku soo beegmayaan dhallinyaradani wakhti ay shaqala-aan ku jiraan dhallinyaradii ka qalinjabisay difcadihii ka horreeyey ee ka baxay jaamacadaha dalka haashim sheekh cumar good v o a boorama haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samarkaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka bosniya iyo itali kaasoo xulka itali uu labiyo eber ku badiyey poland oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal uga badiyey xulka netherland beljamka waxa ay afar iyo laba uga badiyeen xulka denmark ingiriiskana waxa ay afar iyo eber uga badiyeen xulka iceland australia iyo norway oo wada ciyaaray barbara hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen north ireland iyo romania oo wada ciyaarina sidoo kale barbara hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen jek republic iyo slovakia oo ciyaarina jek ayaa labiyo eber ku badisay israel-na waxay hal iyo eber uga badiyeen xulka scotland hungari iyo turkey oo wada ciyaarena labiyo eber xulka hungari ayaa ku badiyey serbiyana waxa ay shan iyo eber uga badiyeen xulka ruushka republic of ireland iyo bulgaria oo wada ciyaarana eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen walesna waxa ay saddex iyo hal ku garaaceen xulka finland armenia waxay hal iyo eber uga badiyeen xulka nord macedonia georgia iyo estoniyana eber iyo eber ayay ku kala baxeen griega iyo slovakia ayaa sidoo kale eber iyo eber ku kala baxay halka kosofo ay hal iyo eber uga badiyeen xulka moldova albania waxa ay saddex iyo laba uga badiyeen xulka bolorus kazakhstanna waxaa labiyo hal uga badiyey xulka lithuania
dhinaca iyo dalka ingiriiskana kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa war aan wanaagsanayn ka helaysa ciyaaryahankooda maxamed saalax kaas oo laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban maxamed saalax ayaa mar kale bositif noqday kadib markii baaritaan lagu sameeyey xiddigan ayaa xanuunka uu ku dhacay intii uu ku jiray gudashada waajibaadkiisa qaran waxaana laga reebay kulankii xulkiisa ay saddexdii halka uga badiyeen xulka togo wariyahanka kooxda liverpool oo hadda siddeed gool usoo dhaliyay horyaalka premier leaga ayaa kooxdiisa ka maqnaan doona labada kulan ee ugu soo horreysa ee kale ah kulanka ay kaga hortegayaan kooxda leicester city ee ka tirsan horyaalka ingiriiska iyo kulanka uefa champions league ee ay kaga hortegi doonaan kooxda atlanta ee ka dhisan dalka talyaaniga liverpool ayaa hadda mushkiladda ay kusii badanaysaa maadaama hore uga maqnaayeen xiddigo ay ka mid yihiin alexander arnold van dyke tiago alcantara jordan henderson iyo alex oxlade chamberlain sidoo kale waxaa shaki la gelinayaa in ciyaaryahankooda robertson uu u safan karo kulamada soo socda dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa shaaciyey in shan iyo toban ka mid a ciyaartooyda ka qaybgalaysa horyaalka premier leaga laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii baaritaan lagu sameeyey shaqaalaha iyo ciyaartooyda kooxaha iyadoo laba maalmood un ay ka dhiman tahay in dib laysugu soo laabto horyaalka premier leaga oo laga nasanayay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ciyaartooyda ay aadeen gudashada waajibaadyadooda qaran ayaa hadda waxaa tiradan ay noqonaysaa tii ugu badnayd ee mar qura laga helo kooxaha tan iyo intii uu bilowday xanuunka covid sagaal iyo toban howlwadeenada caafimaadka ee horyaalka premier leaga ayaa baaritaan ku sameeya ciyaartooyda iyo shaqaalaha kooxaha toddobaad walba ka hor kulamada la ciyaarayo si ay u xakameeyaan xanuunka covid sagaal iyo toban horyaalka premier leaga ayaa ka mid a horyaalada uu sida weyn u saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo loo diiday taageerayaasha inay soo xaadiraan garoomada si ay goobjoog uga noqdaan kulamada ay kooxahooda ciyaarayaan wararkeennii cayaarahana waa nageynta
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaanu jallaacina kusoo dhowaada heestan
ismigiiyo aruuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya dhegayso gabkaaga maxaawaa ku dhacaya ilhiidi ismigiiyo aruuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaawaa ku dhacaya ilhiidi gabdhahan u moodaya dhawaaqyo mushxaradooda ee codka kugu dhiibay lishaan wadaasaan helihiri dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhansadiyo sacabkeeda gabdhahan u boodaya dhawaaqyo mushxaradooda codka kugu dhiibay lishaan wadaasaan helihiri dherarkayo jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaigu mayadag naanadiga kujigo dhamayskuduxay dherarkayo jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaigu mayadag naanadiga kujigo dhamayskuduxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantay dadadaydoo dhan dhuxiyo naftaada hanagtay dibatada ka dhowguudu u dhiigan jacaylkaaga eeligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantay dadadaydoo dhan dhuxiyo naftaada hanagtay basada ka dhowguudu u dhiigan jacaylkaaga eelihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhansadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dheeray lishaad wadaagtaan iilihiiri warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dheeray lishaad wadaagtaan iilihiili warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu dilbayntayn idaacadooda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhehaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka gudkaaga iyo timaha si dhaafay dhabarkaaga dhismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaawa ku dhacaya eligeedi dhismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaawa ku dhacaya eligeedi wadalkaalay sharciyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray lishaad wadaasaan eelihiri dab u fiirso